subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda saaka iyo caalamka oo idinkaga imaanaysa washington waa aroornimo khamiisa sebteembar waa sagaal iyo toban sannadka labada kun iyo afariyo labaatanka saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa ka mida madaxweynaha maraykanka jo biden oo waraaqadaha aqoonsiga ka guddoomay danjiraha cusub ee dowladda soomaaliya ee usoo magacooday dalkan maraykanka aada iyo aad ayuu madaxweynaha mudnaan gaara u siinahayay soomaaliya wuxuuna ballan qaaday inuu soomaaliya ay mar walbaba garab iyo gaashaan ay u yihiin wuxuu sheegay in arrimaha hortibinta u leh soomaaliya sida nabadgelyada iyo security-ga guud ahaanba uu soomaaliya uu kala shaqeyn doono
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan dibadbaxyo ka dhacay dalka canada oo lagu dalbaday in sharciyo la siiyo dadka soo galootiga dalkaasi ee aanan sharciga haysan qodobadaas iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna subaxnimo balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida oon idin akhriyo aalado ay ku jiraan raadiyaha ama fooneeyayaasha gacanta oo ay xubnaha ururka xisbullah iskula xiriirayeen ayaa arbacadii shalayto lagu qarxiyey meelo badan oo ka mid a koonfurta lebnaan iyada oo qaraxyadaasina ay sababeen dhimasho iyo dhaawac fara badan tani ayaa imaanaysa maalin un kadib markii ay ku dhowaad saddex kun oo ka mida dagaalyahanada xisbullaahi ku dhaawacmeen qaraxyo ka dhashay aaladda begariska oo ah qalab si gaar ah u siinaya lagulana wada xiriiro xiriirka kuwaasi oo ay xisbullaahi ka soo iibsatay dalka dibaddiisa wasaaradda caafimaadka lubnaan ayaa sheegtay in qaraxyadii arbacadii shalay ta dhacay ay ku dhinteen labaatan qof halka ku dhowaad afar boqol iyo konton kaleetana ay ku dhaawacmeen meelaha ugu badan ee raadiyaashaasi gacanta ay ka qarxeen ayaa waxaa ka mid a deegaanada ee ku xeeran duleedka bayruud iyo sidoo kaleeto dooxada biqaac weeraradaasi ayaa si weyn loo rumaysan yahay inay israa'iil ku bartilmaamaysato xisbullaahi balse ay ku dhinteen dad rayid ah markaasina waxa ay sare u qaaday cabsida laga qabo in colaadda labada dhinac u dhexaysa ay isu beddeli karto dagaal dhan walba leh israa'iil ayaa si rasmi ah aan uga hadlin weerarkaasi mana aysan sheegin mas-uuliyaddiisa hase yeeshee wasiirka difaaca ee israa'iil ayaa waxaa isaga oo markaasi la hadlayay ciidamada israa'iil arbacadii uu sheegay in israa'iil ay ku jirto bilowga weji cusub oo dagaal ah ma uusan soo hadal qaadin aaladda qaraxday balse waxa uu wuxuuna ammaanay shaqada ciidamada israa'iil iyo hay-adaha amnigu isagoo yiri natiijooyinku waa kuwo aad u cajiib ah xisbullaahi waxa ay weerarkan ku eedeysay israa'iil waxayna wacad ku martay inay ka aargudan doonto ciidamada suudaan iyo xoogaga kaleetee r s f ta ayaa sheegay arbacadii shalay inay diyaar u yihiin in xal laga gaaro dagaalka sokeeye ee suudaan ka socda muddada toddoba iyo tobanka bilood ah hadalkaasi ka soo baxay garabyada ku dagaalamaya suudaan ayaa u muuqda mid looga jawaabayo baaq madaxweynaha dalka maraykanka jo biden talaadadii uu u diray milatariga suudaan iyo kooxda r s f ee uu ku booriyey in ay markaasi dib u wada hadlaan madaxa ciidamada qalabka sida ee waddankaasi suudaan cabdilfataax al burhaan ayaa arbacadii sheegay in dowladda suudaan ay u furan tahay ay u furan tahay eraahde dhammaan dadaalada wax ku oolka ah ee hadafkooda uu yahay in lagu dhammeeyo dagaalka wuxuuna isla saaka oo khamiis ahna bayaan la mida kaasi uu soo saaray hogaamiyaha r s fta maxamed xamdaan dagaalo hase yeeshee labada dhinac ayaa mid walbao midka kaleeto uu ku eedeynaya guuldarrada soo afjarista dagaalka lagu hoobtay ee suudaan kaasi oo tan iyo bishii abriil sanadkii labadii kun iyo saddex iyo labaatankii ay ku dhinteen in ka badan laba iyo toban kun oo qof madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa talaadadii ugu baaqay dhinacyada isku haya suudaan in ay wada hadal ku soo afmeeraan colaadda sokeeye halkaasi ka jirta maraykanka ayaa horey ugu eedeeyey labada dhinac inay galeen dembiyo dagaal waxaana cunaqabateyn la saaray lix iyo toban qof iyo haayado ku lugla dagaalka maraykanku waxa uu sheegay inuu indhaha ku hayo dagaalka islamarkaasina ay suurtagal tahay inuu ku soo rogo cunaqabateyn dheeri ah dhinacyadaasi warkii dunidana waa naga intaa subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ayaan ku bilowna ee madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa ka guddoomay waraaqadaha aqoonsiga danjiraha cusub ee dowladda soomaaliya ee usoo dirtay dalkan maraykanka safiirka dowladda soomaaliya ee maraykanka daahir xasan daahir carab ayaa waxa uu v o eda u sheegay in madaxweyne biden uu kala hadlay xiriirka labada dal ee soomaaliya iyo maraykanka gaar ahaana maraykanka oo uu sheegay in uu doonayo in soomaaliya uu ka garab istaago mar kastaba ay iska kaashadaan horumarinta arrimaha nabadgelyada xuquuqul insaanka iyo dagaalka ka dhanka ah cimilada haddaba kadib markii shalay gelinkii dambe warqadahaasi uu ka guddoomay madaxweyne jo biden safiirka cusub ee soomaaliya ambasador dahir carab ayaa waxa aan kula xiriiray khadka telefoonka ee magaalada washington waxaana weydiiyey munaasabadaasi bal siday u dhacday marka ugu horeyso
waa mahadsan tahay sahra madaxweynaha maraykanka maanta waa la kulanay waxaana u gudbinay warqadihii aqoonsiga oo si rasmi ah nooga qabtay waxaan gaarsiiyey salaan aan ka waday ummadda soomaaliyeed iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waxaana isweydaarsanay salaan kadib muhiimadda ay leedahay xiriirka soo jireenka ee u dhexeeya maraykanka iyo soomaaliya iyo sidii loo sii xoojin lahaa wuxuuna madaxweynuhu ballan qaaday inuu soomaaliya ka caawin doono sidii ay dib ugu soo gaban lahayd arrimaha nabadgelyada dhaqaalaha tacliinta arrimahaas ayaan madaxweynaha aan gaarsiiyey asagana uu rajo iyo didiilo leh noogu ballan qaaday waa hagaag inkastoo diblomaasiyadda guud ahaan ay tahay wax kugu cusub laakiin waxaa tahay qof aqoon-yahana oo muddo dheerna kasoo shaqeynaya arrimaha waxbarashada dalka soomaaliya marka bal dareenkaaga sideed ugu horreyntii u aragtaa in lagu magacaabay safiir mid ka mid ah amaba wadanka haddii la dhahaba ugu muhiimsan soomaaliya wakhtigan markii la fiiriyo xaaladan ay ku jirto dabcan shaqada safiirnimadu way igu cusub tahay laakiin khibradeyda shaqo ma ahan mid igu cusub inaan dad kala duwan ama dowlada ha ka socdaan ama brive sectorka ha ka socdaan ama education sectorka ha ka socdaane inaan lasoo shaqeeyo wax igu cusub ma ahan labaatankii sano ee aan jaamacadda ka shaqeynayay marna aan maamulkeeda sare ka tirsanaa marna aan guddoomiyaha ka ahaa aan ka shaqeynayna diblomaasiyad iyo xiriir sidii loo dhisi lahaa dee aqoonteeda iyo kartideedana waa leenahay khibraddeedana waa kasban doonaa insha allahu tacaala kalsoolin weyn ayaan waxaan ku qabaa in shaqadeyda aan si habsame leh u gudan doono xiriirka labada wadan na aan meeshuu maanta taagan yahay meel kasii sarreysa siduu u gaari lahaa aan gacan ka geysan doono madaxweyne biden markii warqadaha uu kaa guddoomayey ma jirtay wax uu kaala wadaaga hadal ah oo ku saabsan soomaaliya ka sokow in warqadaha uu kaa guddoomayay
aada iyo aada ayuu madaxweynaha mudnaan gaara u siinahayay soomaaliya wuxuuna ballan qaaday inuu soomaaliya ay mar walbaba garab iyo gaashaan ay u yihiin wuxuu sheegay in arrimaha hortibinta u leh soomaaliya sida nabadgelyada iyo security-ga guud ahaanba uu soomaaliya uu kala shaqeyn doono wuxuu kaloo hoosta ka xariiqay in climate changing ama isbedelka cimilada oo dhibaato weyn ku haya adduunyada maanta in soomaaliya uu ka caawinka doono taasoo runtii immigrationka iyo barakacaba qeyb weyn ka ah taasna hoosta ayuu madaxweynaha ka xariiqay wuxuuna rajeeyey in labada wadan calaaqaadkooda iyo danaha ka dhexeeyaba kor loo sii qaadi doono hadduu ilaahi raah ambasador dahir carab waxaa jirtay in dowladda soomaaliya dowladda maraykanka safiirkeeda sida uu sheegay dowladda maraykanka u qaabilsan arrimaha soomaaliya uu kala hadlay dhinacyada soomaaliya iyo ethoobiya xiisadda wakhtigan taagan maraykankuna uu caddeeyey mowqifkiisa ku aadan xiisada gobolka ee wakhtigan jirta uuna sheegay inay muhiim tahay in lagu soo dabaalo isfaham iyo wadahadal iyo deganaansho marka maadaama aad la kulantay madaxweynaha maraykanka joe biden ma kaala hadlay xiisada gobolka ee soomaaliya iyo u dhexeysa ethoobiya ama hadda wadamo kaleeta ee ku lug la yeelanayaan sida masar oo saaxiib dhow la-a maraykanka arrimahaas lama soo qaadin ajendahana ka mid ma ahayn marka wadan wadan ay safiir wadan wadanka kale u gudbinahayo waxa laga wada hadlo waa calaaqaadka labadaas wadan u gaarka ah wax wadan saddexaad oo dhexeeyana marnabo lama soo hadal qaado marka waxay ahayd sidii calaaqaadka labada wadan loona hagaajin lahaa horeyna loogu dhigi lahaa waa tahay ugu dambeyntii marka aragtida dowladda soomaaliya eed adiguna u gudbisay maxay ahayd dowladda maraykanka annagu waxaan uga mahad celinay in dowladda soomaaliya taageerada uu maraykanka uu siiyey ilaa iyo markii wadankanagu burburay haddii arrimaha nabadgelyada ahayd arrimaha humanitarianka ama kaalmada aadanimo ay ahayd deen cafinta qaadista cunuqbataynta hubka iyo sidii soomaaliya ugu guuleysan lahayd kursiga aan joogtada ahayn jamciyadda qurumaha ka dhexeysa golaheeda ammaanka kaalimihii uu maraykanka qaad ka qaatay inaan waa uga mahad celinay saas si lamid ah waxaan ka iyadana u sheegnay jidka cusub ee soomaaliya u bilowday oo ah in institutions xoog leh la dhiso warbaahin madax banaan la xoojiyo isbedelka ama dib u egista dastuurka doorashooyinka sidii wadanka dib u dhis loogu sameyn lahaa iyo sidii xuquuqda aadanaha iyo sareynta sharciga iyo dowlad wanaanka kor loogu qaadi lahaa arrimahaas ina madaxweynaha waa isla soo qaadnay aada ayuuna usoo dhaweeyey una ballan qaaday inuu gacan ka geysan doono sidii dowladda maraykanka ay gacan u siin lahayd soomaaliya si arrimahaas ay u xaqiijiso aada baad umahadsantay your excellence thank you kaasi waxa uu ahaa danjiraha dowladda soomaaliya usoo magacooday dalkan maraykanka ambasadar daahir carab oo igu waramaya khadka telefoonka ee washington d c waa hagaag weli waxaad naga dhagaysanaysaan washington daraasad iyo qoraallo uu sameeyey cilmi baare ka faallooda arrimaha geeska afrika iyo bariga dhexe oo la yidhaahdo cabdirasaaq sheekh cali siyaad ayaa wuxuu uga waramay hadal halis ah waa waxa uu kaga hadlay halista qabyaalada soomaalida iyo heerarka kala gedisan ay soo martay wariyaha v o eda yaasiin ciise wardheere ayaa la kulmay daraasadahan ugu dambeeya een sameeyey ee ku saabsan runtii waxay tibaaxaysaa ama ay tilmaamaysaa ama ay ka sheekaynaysaa kolka daraasadda laba loo kala qaado intii dowladnimada ka horreysay iyo intii dowladnimada ka dambeysay oo lixdankii wixii ka horreeyey iyo lixdankii wixii ka dambeeyey baan u kala qaadaynaa lixdankii wixii ka horreeyey markaan tusaale u soo qaadanno nooca qabyaaladda soomaalidu ay taqaaneen waa la yaqaanay nooc kooban buu ahaa waxa ay maaragtay isku qabsadaan wuxuu ahaa muxuu ahaa geel ay kala qaadaan daaqa iyo biyaha intaa ma dhaafsiisnayn intaanaan niman guurtia yaa xallin jira hadday guurtidu xallin weydana ragga culimmada ah waaweyn ee shuyuukhda ah ayaa xallin jiray marka iyaga gaadho qabyaaladan markaas hadda ka dambaysayna dib baan kaga soo noqon doonaa laakiin waxaan daliilku siinayaa inayna nooca hadda jira tii hore ay ka duwan tahay dadka soomaalidu ay ka madax bannaanaayeen noocan hadda ay jira ay wax ku qaybsadaan ama ay qalbiga isugu hayaan ama ay wax isku waxyeelaynayaan iyo tii hore soomaalidu inay kala laba yihiin waxaa tusaalowa matalan ururkai s y l oo kale marka laga hadlayo saddex iyo tobankii nin waxay madax ka dhigteen sheekh cabdiqaadir sakhaawidiin oo kuwa bointy fiveka hadda la dhaha ah waxay taasi daliil cad u tahay dadka soomaalidu qabaa'ilka yaryar iyo kuwa waaweyn ninkii merit leh waxaa la dhaho ee ku habboon jagada in loo dooranayen qabiil aan loo fiirinaynin waa tusaale waxaa ka mid ahay oo kale yaasiin cismaan keenadiid markuu xanuunsanayey ninaan qabiilkiisa ahayn oo qabiil kale oo soomaaliyad ay isugu yimaadaan ba hadda halka ninka reer hebel ee aniga ila dhashay booska hala siiya la dhahayo muuna odhanina nin reer hebel ahoo kale oo laba qabaa'il oo laba jilib oo soomaali oo kore yuu ka hadlay oo ninkaa ha lagu wareejiyo buu booska xogayaha s wsh waxaa ka mid oo kale oo tusaale oo ah muxuu ahaa cabdulaahi ciise markii unada loo diray ama united nationka tallaal baa la marinayey si uu xornimada uga soo qaado marka waxaa laga yaabaa inuu talyaanigu sumeeyo nin u eg oo qabiil kale oo soomaalida ah oon asaga qabiilkiisa ahayn baa naftiisa u biimay uu yidhi xamuud muuru baa la odhan jiray nairobi buu ku dhintay allaha u naxariistee xeerar diinta islaamka ku arooray samaysteen oy tixgeliyaan oo la xurmeeyana ay ku xallin jireen labadaba cabdirasaaq goormay marka bilaabatay qoraaladaada marka la eego iyo daraasadan aad bariga dhexe ka samaynaysay iyo geeska africa ee qabaa'ilkan iyo saamaynta gubaystiga ama xukuumadihii soomaaliya soo maray
daraasadaydu sida ay tilmaamayso qabyaaladda marka laga hadlayo horta xornimaday la dhalatay laakiin limidkeedu wuu hooseeyey wadaninimadii hore ee soomaalida yaa baaqi ku sii ahay dadka maalinba maalinta ka dambaysa kor bay usoo kacaysay dowladihii jire tii rayadka ahayd iyo tii kacaankuna way xakamaynayeenoo dee dowlado instituwiishinkoodu shaqaynayo oo hay-adahoodu shaqaynayo dadka soomaaliduna ay baaqi weli ku sii yahay jacaylkii iyo dhaqankoodii iyo diintoodii iyo culammadoodii hore sidii ay maaragtay u hogaamin jireen ma heerkan mayna gaadhsiinayn waxay laba qaraxday dowladdii markay meesha ka baxday waxyaabaha badan ee ummadda soomaalida ku soo kordhay dhowr iyo soddonkan sane ugu dambeeya ayay noqotay waxaana tusaale ku ah dowladdii waxaa lagu qaybsaday waxa la dhaho na meeluu ku salaysan yahay lama yaqaano waa qabyaalad cad dad soomaaliyeed oo xuquuqu siman baa qaarna sadburin la siiyey oo afar baa la siiyey qaarna baa la yidhi oo waxaa laga reebay xuquuqdii ay lahaayeen baa laga reebay kuwa kale oo maaragtay loo diiday haddii si cilmiya oo cilmi baadhista aan ka sheekaynayne daraasaddaa la isweydiiyo afartan yaa caddeeyey inay soomaali u badan yihiin kuwanse ka la yidhi iyo kuwa afartaa yaa cilmi baadhis ama research ama tirakoob saxa oo la cuskan karo ummadda soomaaliyeed ay ku wada kalsoon tahay yaa sameeyo oo caddeeyey in ka kuwan kale ay ka badan yihiin waxaa weeyaan qaaciido xigmad waxaa odhanaysa almabniyu cala alfaasidi faasidun hal boolihii nirig xalaala ma dhasho wey waxaa weeyaan waa qabyaaladda cusub waxaana qabyaaladan cusub keenay dalalka shisheeya ee baawariska ah iyo hay-ado waaweyn oo caalamiya dolar iyo dhaqaale iyo khubaro iyo rag wax daraasaynayana waa lala daba fadhiyaa qabyaaladan ilaa shirkii jabuuti lagu tilmaamay inay tahay xal dadku ay ku kala degayaan maadaama ay kala aamin baxeen maxaa caddaynaya in shisheeye kulug leeyihin waxaa caddaynaya shisheeye horta waa kii keenay innaga soomaalidu ma ynaan keenin ka waa caddaynta koowaad waxaa kaloo caddayna dowladaha intaa la dhisaya ka soo bilow ilaa carta ilaa hadda ilaa soodare ilaa eldoreed ilaa muxuuaha embagaasi intaasoo sharciga dhacay waxaa weeyaan dowladdii soomaaliya waxaa jira uun sirka laakiin instituushinkeedi iyo wixii loo baahnaa nidaamka dawliga ee soomaalidu inuu u shaqeeyo ma jiro waa la hadoodilay waxaa weeyaan qabyaalad bay ku salaysan tahay qabyaalad baa lagu shaqeeya dowladda dhexe federaalka keliya ma xitaa kuwa maamul goboleedada marka laga hadlayo xaqiiqada marka laga hadlayo federaalka la sheegayo waa qabiil qabyaaladiioo afka laga dhowrayo laakiin qabiil hoosta ka ah weeyaan ma aha civil service ama civil society wax dadka soomaaliyeed oo qabaa'il kala duwan intay ku kulmeen la dhisay oo shaqaynaya weli ma jiraan taasaa caddayn u ah in qabyaaladi meeshana ay jirto qabyaaladaana dad soomaaliya ayna gacanta ku hayn laakiin waxaan qirayna dad soomaaliya qaybo ka mid a oo fiigaris ama ha noqdeen ama dadka kale mujtamaca ku dhex jireen in la adeegsanayo barnaamijkana lagu fulinayo in qabyaalada la joojiyo qabyaaladdu waxa weeyaan waa qodobka ugu horeeya ee cadowga dadka soomaalidu meesha uu ka soo galo way daraaseeyeen way yaqaanaan meesha soomaalidu nugushahay meesha laynaga soo gala weeye qodobkaa in la awdo oo dadka soomaaliyeed dib u heshiisiintiisa laga shaqeeyo oo la walaaleeyo
cabdirasaaq sheekh cali siyaado u warramayey yaasiin ciise wardheere ayuu kaasi ahaa weli washington ayaad nagala socotaan subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay markanna kanada dibadbaxyo lagu dalbanayo sidii dadka soo galootiga ah ee aanan sharciga lahayn loo siin lahaa sharci ayaa waxay ka dhaceen magaalooyin kala gedisan oo dalkaasi kanada ah dadka isu soo baxay ayaa u doodaya dadka soo galootiga inay helaan wakhtigan ayagoo shaqeeya intooda badan sharciyo haddaba wariyaha v o eda xuseen nuur xaaji ayaa warbixintan ka soo dira halkaasi
dadkani waxay ku qaylinayaan in dhammaan dadka soo galootiga ah sharci la siiyo oo midaasna loo midoobo si guul looga gaaro waxay qayb ka ahaayeen dibadbaxyo toddobaadkan ka dhacay magaalooyinka kala duwan ee ku yaala gobolada dalkan kanada qabanqaabiyaashu waxay ujeedka ku sheegeen sidii dadka soo galootiga ah sharci loo siin lahaa islamarkaana ay u heli lahaayeen xuquuq dhammaystiran
waxaan maanta innaga oo boqolaal qof ah aan halkan u joognaa waxaan aragnaa soo galooti badan oo ku dhibban dalkan kuwo badan waxay dhibaato ka haysataa kirada guryaha lacagta ay ku shaqeeyaan oo yar iyo sicirbarar dhanka nolosha ah halka qaar kalena aysan haysan xuquuqdooda asaasiga ah oo isma difaaci karaan maadaama aysan lahayn deganaansho rasmi ah dhibaato kuma qabno ardayda badan ee ka imanaya caalamka iyo dadka badan ee soo galootiga ah balse waxaan dhibaato ku qabnaa kuwa taliya ee diidan in la kordhiyo lacagta shaqaalaha waxaan rabnaa xuquuq siman haddii aad tahay kanadiyan iyo haddii kale taas oo macnaheedu tahay in qof walba uu helo deganaansho rasmi ah dadka aanan dib u dejinta ka helin dalkan waxaa ku jira soomaali kuwaasoo siyaabo kala duwan ku soo galay dalkan sidoo kale soomaalida la shaqaysa ururada u doodaya dadka soo galootiga ah ayaa qayb ka ahaa isu soo baxa waxaan kaloo halkan u taagannahay waxaa jira soomaali badan oo aan sharci lahaynin oona sharci haysan ayaan halkan u taagannahay in aan ayaga u dagaalamo weyno sharcigooda say sharci ku heli lahaayeen iyo say ku heli lahaayeen waddankaanayta xuquuq badan ay ku yeeshaan halkudhigga dibadbaxa ayaa ahaa maya cunsuriyad ahaa soo galooti taasoo qabanqaabiyaashu ay uga soo horjeedaan in sicir bararka nolosha iyo shaqoyarada jirta lagu eedeeyo dadka soo galootiga ah
sababta aan u leenahay maya cunsuriyad waxay tahay waxaan aragnaa eedayn badan oo loo soo jeedinayo dadka soo galootiga ah oo lagu eedaynayo dhibaatada guryaha iyo shaqayarida taasina waa cunsuriyeyn waxaa la eedaynayaa soo galootiga beddelkii la eedayn lahaa siyaasadaha dowladda ee arrimahaasi ku saabsan waxaan u baahannahay cadaalad uhelista soo galootiga taas oo ah in qof walba uu helo sharci deganaasho oo rasmi ah waxaan u baahannahay sharci shaqaalaha ilaaliya oo aasaasi ah tan ugu yar ee lagu heli karana waa helista deganaasho rasmi ah mudbaxyaasha soomaalida qaar ayaa sayid xasan la qabaa in soo galootiga aanan eedda dusha laga saarin taas beddelkeed ay ka qayb qaataan kobaca dhaqaalaha dalkan maadaama ay yihiin cashuur bixiyaal
muhiimaddu uu leeyahay idkan ama manaa banaanbaxa maanta ka dhaca dhallinyarada soomaalida sharci la-aanta ah waa waxaa weeyaan in loo dagaalamayo dadka dhallinyarada shaqeeya oo sharcigaana weliba helin ama qaarkood sharcigooda la laabtay inay maaragtay dib u helaan deganaansho oo ay mataqaanaa maadaama ay canshuur bixinayaan kana qayb qaadanayaan kobaca waddankan oo ay ka qayb qaadanayaan nabadiisa iyo xasiloonada waddanka ayaa maaragtay dhallinyarada soomaaliyed aad uu muhiim ugu yahay dowladda kanadana waxaan ka codsanaynaa inay tixgeliyaan canshuurta ay bixinayaan iyo maaragtay qaybqaadashada waddanka ka qayb qaadanaya kobciisa iyo in aanan loo saarinin maaragtay karaasiska waddanka ka dhacaayo dibadbaxyadan ayaa u muuqda kuwa sii socon doona waa qorsho ay muddo wadaan dadkan u ololeynaya sidii sharci loo siin lahaa dadka soo galootiga ah ee waddankan ku sugan ee aanan sharci haysan waxay rajaynayaan in dowladdu ay dhegaysato cabashadooda iyo ololahooda islamarkaana dadkan dibudejin loo sameeyo nur xaaji v o a toronto
baahinteena aroornimo idaacadda laanta afka soomaaliga ee v o e da ayaad dhagaysanaysaan markana dhinacii heesaha kusoo dhowaada
dumarkuna ramadkiyo ramadgeelnin maalay kaa raacayaane qalbigaygu tuurabay ralyama noqoto ayaan reer ku ode calay baan riyaaqo ruuxaani itimi raadkeeda guraye anigio raxmo qura ayaa rubisla joogane beenirad male leela lawrun mooda raaxada adduunyada ani wayga raagte risiqiila ii qoray geed buu ku raarmo reesgaari waaye waqtigu ima roono ragga igama saaro dhanna ima ridaye raasa maa la haysiyo maa laysku riixaa kala reebay dunide wax dhambaan rafaadoon wucla orod ku daaloon raacdeeyey gabadhe dantaa ii run sheegte ragannimo mawaayne
codkaasi baxsan salaad maxamed shardi salaadarbe ayaan kusoo gebagabeynaynaa iyo heeskii beeniraad male waa sahre cabdi axmed iyo dhammaan bahda v o edo idinle intaynu mar kale ismaqli doonno isma dhaafna haatan ee nabadgelyo
badda oo isrogiyo biyuhu raarka joogaan baygu ruga wareegsan